wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka aweyska washington ee toddobaadkanna waxyaabahan idinku haya waxaa ka mid ah magaalo dhan oo ay dadkeedu ku nool yihiin hal dhisme sidoo kale waxaan idin hayaa ubadka sida loo barbaarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbaarsho basaaso iyo uga dhowrto barkiyo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa waa fanaanka nuur daalacay oo aan weli waraysigiisa qaybo kale oo xiise leh aan idinka hayo iyo sheekooyin kale waa caawa iyo caweyska washington magaalo yar oo ku taalla gobolka alaska ee dalkan maraykanka ayaa dadkeedu waxa ay ku nool yihiin hal dhisme oo keliya waa sheeko indhahayga si weyn u soo jiidatay ismaaciil xuseen farjar oo iiga indho badnaa sheekadaasi ayaa stuudiyaha la fadhiya ismaaciilow dadkan daarta degan ma rayid baa mise madaxdeena way ku jirtaa maxaa halkan dhisme magaaladii o dhan isugu keenay caashee horta waktiga iyo waayuhu iska kala duwan yihiin oo dunidan duruufaha iyo dunidasay u kala nooshahay haddii intaa aad dunida waa tii ilaahay subxana watacaala qur-aanku lahaa fasiiruu fi l ardi fanduruu dhulka intaa socsocotaan eeg eega haddii aad yaro eeg eegtid maalinba wax ku xiiso geliya wax kaa nixiya wax ku cajab geliya dhinac walbaad ku arkaysa waayo waa waa baalashaasaa loo rogrogay aad iyo aad tusaale ahaan markaynu dalkan maraykanka soo eegno waa qaaradan oo gobolada qaarkood baa lix saacadood loo kala socdaa ama shan saacadood diyaarad markaad saarantahay marka tusaale ahaan gobolka alaska la yidhahda dalkan maraykanka waxaa ku yaala magaalo yar oo dadkeedu hal dhismo ku wada nool yihiin ma magaala mise waa xaafad mise waa tuulo magacyada ismaaciilo xaafad iyo magaalo iyo tuulo waxay ku xidhan tahay waxaas halka ku yaalin waa gartay ma waxaasaad ku dheereerinaysaa haddii bulsho ay meel keligeed ku nooshahay oo keligeedna ay hal dhisme oo dabaqa oo gebigooduba ay wada galeen oo ilaa dawladdii hoose iyo kii qashinka ururinayay iyo wixiiba dhismahay ku wada nool yihiin marka markaad doonaysid inaad dawladdii hoose u tagtid wax kaaga xidhmaan waad soo daadegaysaa jaranjarada soo raacaysaa ama wiishkii markasaad qolka xaggaa xiga baad aadaysaa markasaa kaasi waa kii maayarku fadhiisanayay kan golaha deegaankaa fadhiista kaa shishe waxaa fadhiista qoladii amniga saasoo kalea meesha loo degay waa garta waa halkii la dhihi jira marka hal doona wada saaranna hal doonaa wada saaran daartaa dadkao dhan baa ilaashanaya daartoo dhan baa la wada saaran yahay waa garta dadka deegaanka oo kale warbaahinta qaybo ka mid a ay waraysatoo kale waxay ku leeyihin inkastaan daartaa wada degannahay haddana isma jeclin mararka qaar waa garta macnaha dadka qayb ba u qaadan karta in dee dadkan jacayl soo wada keen waa la kala waayo duwan yahay way iskhilaafayaan way isqabanayaan dee waa dadka kala aragtida duwan haddana dhismihii waa lagu wada noolyahay marka maxaa ilaahay u baday in hal dhisme ay magaalo dhan ku noolaato waayaha iyo duruufaha ku xeeran ayaa saa ku kalifay dhulku waa dhul dee waa taqaanaa gobolka alaska waa beref xilliyada qaarkood oo aada u daran oo marka waayihii iyo duruufihii ayaa xilliga marka dabaqan ilaa xilli hore ayaa tuuladan ama deegaankan taariikhdiisu ay soo taxnayd waa ilaa dagaalkii labaadee dunida ayaa dib loogu noqonaya marka ilaa xilligaasaa la deganaa meesha marka magaaladu daaro kale ma ku yaalaan mise waa keligeed baa ka taagan dhismayaal kale meesha way ku yaaliin laakiin halka dadku wada nool yahay halkaasaa la doorbida halkaasaa lagu wada nool qiyaas ahaan waa la weydiiyo dadka tercob baa lagu sameeyey dadka inta ku nool sanadkii laba kun iyo shan iyo toban oo kale ilaa laba boqol iyo labaatan qof ayaa ku noolaa aad baad umahadsan tahay ismaaciil dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb kale oo aan hubo inaad ka heli doontaan oo ka mid ah sheekadii uu fanaanka nuur daalacay stuudiyaha v o a magaalada tan washington nagula wadaagay aniga iyo ibraahim xasan daandurey ibraahim bal noogu bilow mid ka mid ah heesaha madaxaaga ku taagan ee uu qaado fanaanka nuur daalacay hees kaleo waxaa jirta iyadana nuur intaada ka bixin dadku way aada u jeceliin oo la yidhaahdo dabaylahan u diraa fariin bar riwaayada ku jirta
waxaa ku jirtay riwaayadii durdurkii jacaylka riwaayada dhan waxaa lahaa axmed xuseen jigjigaawi heestana waxaa lahaa midhaheeda iyo laxankeedaba axmed xuseen jigjigaawi baa lahaa allah naxariistee markaan daynaadin dubaqayo maankayo dukaanka saaraba wadnihii dalooley dakharada ku jiidiyo sawda maacala ima soo diraayo dondon dondon ka
laga durjumaayo heesaada anuu darac welina qaar badanaa noo dhiman casha ayaad moodaa inay xagga isha kaaga soo gudaysa casha haye waxaan aada u xusuustaa heeso waayadan dambe uu london ku qaaday fanaanka nuur daalacay oo qaarkood ay nimcayaasi la qaado maxaa kuwaas ka xusi kartaa
nimco heeso badan baan wada qaadnaa oo wadani iyo u badan iyo iyo iyo maxay ahayd iyo qaar ruwaad baan wada dhignay jacaylka jacaylka noogu rono adiga casha wuu jiray jacaylku waxa wada qaadnay nimco waxa wada qaadnay ruwaad dhan baan wada dhignay oo calisenye lahaa abu cali calisenye waxaan waxaan waxaan bal tijaabinay in qurbahana ruwaada lagu dhigi karo waa gartay inkastoo waxoogaa hidheeg ay nagu noqotay ay dhib badatay inlaisgu
heli haa dadka sidii laisku wada heli lahaa riwaayadu waa waa waa hawl dhan waa waa waa dee waa sida film la samaynayo oo kale dowlad dhanbe ubaahan dowlad dhanbe ubaahanto dadkii waxbay wada leeyihiin in wada hesho maalin walba oo dabeedna
la wadaago muusigilaqsado la waafajiyo muusigii maalin walba la tumo in in masuulshinku dhibaato male laakiin dadka wax matalaya ayay dhibaato soo haddii mid aad weydo dee shan qof buu laleeyahay wax hadduu mid kaa maqnaado waa kadib ruwaadana waa lasaga marka ruwaadu way kala dhinaanaysaa marka maalin walba way kala dhinaanaysaa dabeedna adu akhirka waa dhignay waan waan waan dadaalnay waan samaynay ruwaadaas aniga nimca ka aag tarahayn fanaaniin badan baa ku jiray waxa waxaan wada lahayn heesa badan ruwaada
kuwa kugu taaganoo markiiba aad ka hesha ma jiraan
inkastoo sarafir siliciy oo dhib soo maray salka dhigay jacaylkii soognaa soognaa muddada dheer
sarafir siliciyo dhib soo maray salka dhigay jacaylkii soognaa soognaa muddada dheer samalahaada ruurkii saakadan qudasiyo waa saxal wax waqalada sitabari sitabari kasoo kacay inkastoo sarafir siliciyo soo maray salka dhigay jacaylkii soognaa soognaa muddada dheer malahaada ruubkii saakadan kudasiyo waa saxal wax waqalada sitabari sitabari kasoo kacay saadaashuwaanagi guulaysay samirkii rabbi aan ka sugayne aynu sidhigno aynu sidhigno aynu sidhigno caashada daashuwaanagi ulaystay samirkii rabbi aan ka sugayne aynu sidhigno aynu sidhigno aynu sidhigno caashada
أتو صبح بواعي إنه شراب جديدة وحي سموك بغداء وأنا بلدوس القويو سر مساق سر مساق توعدو شبابان جرى يري سحنا لك ولقي سما ودا أهادو أتو صبح أتو صبح بواعي إنه شراب جديدة وحي سموك بغداء وأنا بلدوس القويو سر مساق سر مساق توعدو سعد عشوانك وليت سمرك ربي عنك سبيني عين الصدق عين الصدق عين الصدق عاشقه waxay ahayd markaan ishello ee hawsha dhammaato sal ku dhigan jacaylka oo meel laisugu Ah.
yimaado oo Ah.
laisfiirsado markii eh, jacaylku wanaagsanaa la bilaabayey eh, riwaayado inta badan waa waa jacayl la bilaabo dabadna obstacles iyo wax- Oo la wax- isku farfarxo.
ha soo kala dhex gala dabadna een, een, naftu maalin iyo leylka marmi weydo mirta dhexe habeenkii adigu marano marka Taasina dhehaadenkii waxay ahayd- adiga igu maran adigu maran taasina Waa waxay ka- ahayd waa bilowgii- kaa seexan la'ay ha bilowgii eh, eh, jacaylka ee ruwaadda ya salaam Eh, waxaa kaloo jira heeso aad la qaado fanaanada farxiyo fiska ah bal kuwaas maxaad ka xasuusataa waxaan ka xasuustaa een,
hal beed qac nooga sii farxiye waxaan soo tagnay jabuuti een, eh, waxaan waxaan maaragtay een, heesaan sii qaadnay een, aan hay- aan u samaynay haybada ismaaciil cumar geelle oon halkan ka salaamayo oon carooskeeda ka qayb galay oo iyada iyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle madaxweynahayga iyo iyo iyo maaragtay marwadiisana waan salaamayaa khatar maxamed xayd Khatar iyo Maxamed Xayd.
dhammaan eh, dadka reer jabuuti ee aan kasoo jeedo aad baan u salaamaya aad baan kuu dhegaysanaya ha noro marka een, laba goor baan tegey adoonisteeda iyo caroskiiba kuwii Marka, jacaylka ahaayo Ah.
sidaas eh, la- ubaxa ay eh, gabdhaha u lulayeen Ah.
mid nooga soo qabo een, waxaa ku jiray waxaa ka mid ahaa een, ubadka sida loo barbarsho basaaso iyo uga dhowrto Hee.
barkiyo tinta loogu feedhaa Hee.
jacaylkana loo bilaa ubadka sida loo barbarsho Waa saa.
basaaso iyo uga dhowrto barkiibo tinta loogu feedhaa jacaylkana loo bilaa qalbiga boholiyo ugu gaadhay Hee.
eerkii wadnaa istabaya bu'diya indhahani ilmeeyey dareen dareen dareen balalaashidaya dareen balalaashidaaya macnaha waa gudaha laga gubanaa
waa jacaylku waa waa dareen qofka niyadiisa guba oo haddii uu helo waa eh, waa guux ku shidan iyo wax dab ku shidan iyo dadku haddii uu helo markaa qofku jeclaa waxaas oo dhan way damaya Waa qabooba.
ubadka sida looga darso basaaso iyo gadho markiyo tinta loogu feeraa jacaylkana loo bilaa ubadka sida looga darso basaaso iyo gadho markiyo tinta loogu feeraa jacaylkana loo bilaa qalbiga boqol iyo ugu gaaday deerkiyo wadnahay saraya udiyo indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shidaya qalbiga boqol iyo ugu gaaday deerkiyo wadnahay saraya udiyo indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shidaya
codadkaasi quruxda badan ee labada fanaan ee farxiyo fiska iyo nuur daalacay ayaan kusoo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haddii boodharin jacaylku